My name is Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan waa duhurnimo sabti ah saddex iyo tobanka bisha juun ee sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinkuga hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inugu yihiin dhallinyaro magaalada gaalkacyo ka hirgeliyay dallad midaysa ururada bulshada rayidka ah waxaan ka hadalnay baaqnamadeed waxaan ka hadalnay amniga gobolkan waxaan ka hadalnay wacyigelinta gobolkan inuu u baahan yahay nabad iyo xayndaab loo sameeyo ummadda gobolkan degan kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
wasaaradda caafimaadka ee baraasiil ayaa soo warisay in tirada dadka cudurka covid ugu dhintay dalkaasi ay kor u dhaaftay qof taasi oo ka dhigan inay dhaaftay tirada dalka ingiriiska ayaan haatan baraasiil tahay dalka labaad ee ugu dhimashada badan dunida sida ay ku warramayso xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda jones habkanis saraakiisha baraasiil ayaa jimcihii soo wariyey sagaal boqol iyo sagaal kiisas dhimasho ah afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dalkaasi ayaa haatan ah kan saameynta ugu daran uu ku yeeshay cudurka coronavirus guud ahaan latin america islamarkaasna waxa uu diiwaan geliyey ilaa siddeed boqol iyo siddeed iyo labaatan kun oo xaaladood oo covid sagaal iyo toban ah warkani ayaa yimid xilli gobollada iyo magaalooyinka dalka baraasiil ay bilaabeen dabcinta tallaabooyinka xakamaynta ah ee dalkaasi saarnaa labadii bilood ee lasoo dhaafay taasi oo lagu yareynayay faafista coronavirus madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden ahna musharaxa xisbiga dimuqraadiga ku matalaya doorashada madaxweynaha soo socota ayaa galay wareegii labaad ee uu ku kala shaandhaynayo liiska shakhsiga uu u xulanayo inuu noqdo musharaxiisa madaxweyne ku-xigeenka sida ay dimuqraadiyiinta aqoonta u leh xulashadan ka soo xigatay wakaaladda wararka ee a p guddiga biden kala talinaya helista qofka u noqonaya musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku soo koobay liiska musharaxiinta ilaa lix qof xubnaha ugu cadcad liiskan weli tartamaya ayaa waxaa ka mid ah senator elizabeth warren oo laga soo doorto gobolka massachusetts senator kamala harris oo kasoo baxda gobolka california iyo weliba susan rice oo ahayd la taliyihii amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama biden oo kaal hore sameeyey ballanqaad ah inuu haweenay u xulan doono inay u noqoto musharaxiisa madaxweyne ku-xigeenka ayaa wajahaya cadaadis badan oo kaga imanaya dimuqraadiyiinta oo ugu baaqaya inuu jagadaasi u xusho haweenay kasoo jeeda bulshada madow ee maraykanka waxa ay baaqooda sal uga dhigeen taageerada xoogga leh ee uu biden ka helay dadka african americanka ah wakhtigii doorashada isreebreebka iyo weliba dareenka carada leh ee ka dhashay cunsuriyadda iyo sinaan la-aanta bulshada ee dalkan ka bilowday tan iyo dilkii george floyd floyd oo ahaa nin kasoo jeeda bulshada madow ee maraykanka ayaa ku dhintay magaalada minneabolis kadib markii uu askari ka tirsan ciidamada biliiska oo caddaan ahaa uu jilibkiisa ku qabtay luqunta floyd sidaasina uu warbaxay
mahadsaned maxamed dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada haatanna barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa gaalkacyo kusoo diyaariyey cabdiwaaxid macalim isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan barnaamijka gaalkacyo ayuu idinkaga imaanayaa toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah dallada rajo oo dhowaan dhallinyaro ku dhaqan magaalada gaalkacyo ay ku dhawaaqeen dallada raja ayaa ah dallaad ay ku midaysan yihiin ururada bulshada rayidka dhammaantiin kusoo dhowaada v o e da waxaan marka hore ku hormarayaa guddoomiyaha dalladda rajo baashi xasan ereg ee v o a kusoo dhawow marka xigtaa maxay tahay muhiimadda dalladda rajo ay ugu midoobeen ururada bulshada rayidka bismillahi raxmaan raxiim dalladda rajo waxay ka timid loona abaabulay loona markii laisku yimid ururada bulshada rayidka ahaa ee dhammaantood qaybahooda kala duwan ayay waxay doorteen guddoomiye waxaan ka hadalnay baaqnamadeed waxaan ka hadalnay amniga gobolkan waxaan ka hadalnay wacyigelinta gobolkan inuu u baahan yahay nabad iyo xayndaab loo sameeyo ummadda gobolkan degan bulshada qaybaheeda kala duwan in laga shaqeeyo nadaafadda iyo horumarinta deegaanka iyo geedaha iyo horumarinta bulshada iyo nabadeynta gobolka o dhan dhammaanteed marka walaal arrinta saasay u dhacday waana umaasan tahay wari wariye aad amaasan tahay guddoomiye ku-xigeenka dalladda rajo shukri cabdulaahi xaashi v o a kusoo dhawow marka xigtaa door caynkee ah bay dalladani ka qaadan kartaa horumarinta maadaama aad tihiin dhalinyaro ururada bulshada rayidka ahaa oo ku midoobay dalladda rajo walaahi cabdiwaaxidow adigii v o eda waad mahadsantihiin door weyn kaalin mugley ka qaadan kartaa sidii bilic soo celintii oo kaleeto in geeda la abuuroo kaleeto magaaladii qashinka dadka laga wacyigeliyoo kaleeto oo la yidhaahdo qashinku inta kuu jiro nadaafadu waa iimaanka barkeed qashinku inta kuu jiro ayaan cudurka kuu jiraa jidadka meelaha wasaqdu ay gasho kaleeto oo la aaso oo lasoo dheereeyo yacni heerkii loogu talagala la keeno yacni isudhexgalka bulshadoo kaleeto dhanka nabadoo kaleeto dhan badan baa rabna oo bulshadu muhiim u tahay inaan uga faa'iidaysano annakoo yacni isxilqaanay oo hadda cidnan lacag nagu siin oo qolana aysan soomaalgelinba annakii isku tashanay waxaana go'aansanay magaaladayada waa meeshii aan ku dhalanay inaan wax ka bedelno dadka qurba joogtaa magaaladan bay wax ku leeyihiin marka magaalo loo soo dalxiis tago oo dhanka nabadana ku horreysa inaan ka dhigno hadduu ilaah yidhahdo daahir salaad guuleed maxay tahay kaalinta aad ka qaadan kartaan dhinaca nabadda marka ay noqoto ururadii bulshada gobolka haddii ay noqoto in la iskaashado dalladihii dhallinyarada ahaa ee ka dhisnaa waqooyiga iyo koonfurtaba bismillahi raxmaan raxiim assalaamu caleykum laanta socodee v o da nabadgelyada yacni gobolka rajo ay ka qabanayso boqolkiiba boqol ururada kale oo nala midka ah oo baatnerkana waa ugu baaqnay inaan si yacni dhammaystiran aan uga hadalno oon u soo dhoweyno aan u wada qabanno amniga gobolka iyo wixii la halmaala taas markii aan ku idhaahday yacni haddaan kusi kala qaado khaasatan degmadan hadda aan ku nolna gaalkacyo boqolkiiba boqol hadda waa ka shaqeyna oo kalle adna waa maqashay yani barahana bulshada waa lagu arka aan kusoo bananay amniga noo ka shaqeynayna oo wacyigelinayna sida caafimaadka iyo fayadhowrka waxyaaba badan aan qabanay waa wax mudo weeye wax la qaran kara maaha bashiir cali aadan bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad iyo aad baan lagu soo dhawaayay v o a waan u mahad celinaya dhammaan dhegeystayaasha soomaaliyeed dhallinyaradan waxyaabaha ay qabanhayeen waxay u maraan waxay u baahan yihiin kow habka dawliga horta in maaragtay loo maro ayaan ka shaqaynaynaa oo dhallinyaradaanan ay marto ta kale gobolkan waa gobol dagaalo badan ka dhaceen oo maaragtay aada iyo aada u kala qaybsan habka dawliga ah in dhallinyaradaan ay wax ku xaliyaan oo hab dawli ah ay wax ku gaarsiiyaan ayay ujeedadeedu tahay sababtoo wax kaloo wax lagu qaban karo oo aan dawli ahayn ma jirto marka dhallinyaradan iyo dalladani waxay u istaageen nidaamka dawliga ah oo iyagoo kaashanaya dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka gobolka mudug iyo tan federaalkaba mabaadi'da siyaasigaah oo dadku isugu imaan karo ayagoo xambaarsan ayay rabaan inay dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gobolka mudug ay gaarsiiyaan waxyaabaha ay rabaan waxyaabaha aad ka qabateen arrimaha dhallinyarada gobolka marka ay noqoto in dhallinyaradii wacyigelinna loo sameeyo isdhexgal bulshadii deegaanka ah mar walba waxaan ku baaqnaa nabad nabad baan ku baaqnaa sida hadda taaroge meel yaa dagaal baa ka dhacay nabad baan ku baaqnay magaalada dagaal baa ka dhacay nabad baan ku baaqnay waxqabadka markaan kusoo degnay koobkii waxaan qabanay saddexgalka bulshada degmada kalkacyo baan qabanay oo hadda si wanaagsan u dhammaaday waxaan qabanay shirar badan oo looga hadlaya nabadda iyo amniga gobolkan waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayna wasiirada galmudug ee ka yimid dulsamareeb iyo kuwa federaalka ah ee ka dhex shaqeeyey ciidamadiina kala qaaday amnigiina ka shaqeeyey stobtiina ku wareejiyey booliska mataqaanaa degmada ku wareejiyey aad iyo aad baan ula shaqeynayna waana soo dhaweynaynaa gobolkaani wuxuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed iyo xasilooni wuxuu u baahan yahay nabadeed buu u baahan yahay ma u baahana maanta ma u baahna maanta kala tag uma baahna golaha deegaankana waxaa leenahay si loo dhiso dad wax qabanaya oo dhallinyaro ah oo bisil oo yaryar ah oo maanta dalkooda wax u qabanaya inay la soo xuro maxay tahay arrimaha dhallinyarada muhiimadda ay idin leedahay
arrimaha dhallinyarada waxaa weyaan annaga haddaan dalada rajo nahay lafdhabarkii bay noo tahay waxyaaba badan baan dhallinyarada kala shaqaynay sida hogaamin ama yani doorka hogaamin hogaamin maxay tahay siyaasad maxay tahay nabad maxay tahay yani shaqsiga xilka haya xilka uu haya muxuu yahay yani mashaqsi magaalo xilka u haya mase waa shaqsi dal iyo dad iyo duunya xil u haya marka waxaan kala barnaa sistamka dawliga ah yacni gudoomiyaha hadda degmadoo kaleeto magaalada kaliya gudoomiyo ma ah wuxuu gudoomiye u yahay dad iyo duunyo in hadhowtii barri ka maalina ilaahi subxana watacaala hortiisa la weydiin doono in yacni ay tahay sharaftii gobolka dhan oo lugeynaysa inay tahay dadka aqoon-yahanada dadka waxgaradka ah dadka gobolkan kasoo jeeda marka waxaan ugu baaqnaa bulshada haddii aan siyaasadda aan la barin ama dowladnimada aan la barin aday kugu mashquulayaan marka dadkii waxaan barnaa siday dowladnimada u baran lahaayeen baadiyaha ka yimaada hadduu rabo lagula yaamaayo baadiyuhu waa meesha aan ka wada nimid waxaan xoogga saarnaa inaan barno dowladnimo dowladnimo maxay tahay horta dowlad maxay tahay dowladnimo waxay tahay maxay nooga aadan tahay dowladnimo waa doorkee doorkaasaan barnaa waana ku jirnaa hadda dad badanaa tababarnaa waxaan rabnaa annaka reer mudug colaad iyo dhibaataana daashatay soddon sanaan dhibaato kusoo jirnay dhibaato waa u bislaanay markaan waxaan doonaynaa gobolka iyagu inuu dhismo in dekadii hobyo noo dhisanto magaaladii laamiyaal infrastructure loo yeelo marka arrimahaasaan ka shaqaynaynaa wixii nagala shaqaynaaya oo dowladda federaalka ah oo kaleeto iyo tan galmudug oo kaleeto waxaan leenahay gobolka iyagu gobol nabdoon inuu noqdo gobolada soomaaliya ugu xasilan nagalana shaqeeyaan gobolka yaga sidii loo saldhigi lahaa nabadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa loo jaangoyn lahaa aada maastar shukri daahir maxaa idin kaga qorshaysan horumarinta dhallinyarada markay noqoto in dhallinyaradii laga wacyigeliyay dhibaatada maandooriyaha waa maasan tahay arrinta maandooriyaha yani waa ka wacyigelinay dhallinyarada soo kacaysa oo qaangaarka aan ahayn in laga hortago lana xayiro walow hadda meeshaan ay ku soo badatay hameenkasti aan ilmo yar inay wax isku waxeeyaan oo qamri iska cabaan oo ishaleeyaan dee sida maantana aragtay senataradii iyo waxaweeyaashii iyo wasiiradii way soo bandhigeen bartii kontaroolka ahayd maandooriyihii in la suuliyey waayigelin noocaas waa la gaarsiiy annagoon walba hore u gaarsiinay haddana waa gaarsiinaynaa dee qof kasta oo aqlila waarid iyo walaalna in yacni ilmihii laga ilaaliyo oo laga hortago yaan ku wacyigelinaynaa cod yar iyo codgaabanba maxaa loo dhisay dalada rajo oo ay ku midaysan yihiin ururada bulshada rayidka muhiimadda iyo danta laga lahaa maxay tahay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah waxaa loo dhisay dalladan horta magaaladan ayaa magtay dalladan rabta inay ka howlgasho magaaladan maadaama aan sheegnay magaalo dagaal iyo maaragtay nabaddu aysan aada u gaarin inay tahay in dalladanu ay gaarsiiso mabaadi'ida nabadda ku salaysan tahay iyo dowladnimada ay ku salaysan tahay inay gaarsiiso gobolkan ayaa dalladan loo dhisay ko waxaa kaloo loo dhisay in ururada dhallinyarada iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo horumarka dadka ay gaaraan kale waxaa kaloo loo dhisay bilicda deegaanka inay wax ka bedesho oo ay maaragtay deegaanada dhir iyo wax ay ku abuuraan ta kale waxaa kale oo ujeedadeeda ka mid a in aqoonta kor loo qaado xooggeen waxaan isugu geynaa insha allahu tacaala inaan nabadda ka shaqayno oo ay ujeedaladaanu ay fahamsiiso dadka dowladnimada iyo daladu waxa ay tahay ujeedooyinkaasoo badan ayaa aas-aas u ah dalada rajo ee magaalada gaalkacyo misladaa way qaban kartaa marka ha aada iyo aad waa meeshaan way qaban kartaa dad badan baa meeshaan ururo badan baa ku midaysan sida ururada macalimiinta ururada dhakhaatiirta ururada neersinka ururada dhallinyarada isboortiga ururada gabdhaha dhallinyarada ah ururada wiilasha ee maaragtay dhallinyarada ee gobolka mudug ururka naafada ururo badan baa ku midaysan ta kale quburo badan oo waxaa ku jirta meeshaan gobolkan u dhalatay oo degan gobolka marka waan u kala qaybinay istaraatiijiyadu qolo waliba waxa ay ku fiican tahay inay qabato ayaanu ku jahaynay sodaas marka inaan wax qabanno aad baan u rajaynaynaa ilaahayna waan kaashanaynaa iyo dowladda galmudug iyo faraalka intaba aad iyo aad baan u salaamaya v o a iyo mariye cabdiwaaxid shukri hadda waxaa jira adduunka dhibaato ku haya cudurka covid sagaal iyo toban dalada rajo gobolka mudug ma ka wadaan wacyigelinno bulshada looga wacyigelinayo khatarta xanuunkaas haa cabdiwaaxido waa mahadsanta adiyo bahda v o e dhegeystayaasha soomaaliyeed oo dhegeysanayana waa mahadsan yihiin wacyigelin coronavirus waa ka wadnaa oo waxaan ku qabanay barxadda weyn magaalada gaalkacyo ayaan ku qabanay waxaa kasoo qayb galay bahda ciyaartooyda bahda dhaqaatiirta ururada bulshada rayadka ah baa kasoo qayb galay ilaa xilligaana waan wadnaa waanan rabnaa in caafimaadka inuu sagaashan boqolkiiba kor u kaco caafimaadku inuu sare u kaco waxbarashadu inay sare u kacdo dadka ayagoo waxbaranaya haddana nafsadooda inay ka taxadaran naftu qaali weeyaan marka wacyigelintaas waa wadnaa deegaanada galmudug hadda qaarkood waxaa laga soo sheegayaa dhibaatada xanuunkaasi hadda sida degmada cadad oo kale magaalada gaalkacyo weliba deegaana miyiga ah gobolka mudug waxaa laga soo sheegayaa calaamadaha dad qaba oo lasoo xiriiraya sida dhakhaatiirtooda ay v o a u sheegeen marka ma ku tala jirtaan inaad tagtaan deegaanada miyiga ah ee fogfog si bulshada aad usoo wacyigelisaan nacam haa diyaar baa u nahay annaka geed dheeri geed gaaban ayaan u fuulaynaa waxa dalkeenna iyo dadkeenna dani ugu jirto caafimaadka dadkeennuna waa muqadas weeyaan wixii nagu gacansiinaya sida hay-adahoo kaleeto iyo dowladda federaalka tan galmudug waxaan rabnaa inay naga gacansiiyaan sidaan u tegi lahayn gobolada fogfog wacyigelin aan uga samayn lahayn annaka hawlba hore waxaan u ahayn volunteer ururada bulshada awalba hore u ahayn marka waxaan rabnaa hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa dowladdaba inay gacan naga siiyaan sidaan u tegi lahaa meelaha oo miyiga ah ka baxsan ee magaalada sidaan dadka wacyigelin ugu samayn lahayn looga taxadari lahaana cudurkaas oo balaayada ah ilahi subxana watacaala ha naga hayo marka sidaas insha allah waan diyaar baa u nahay hadduu ilah yirahdo hadda waxaa laga soo baxay xilli roobaadkii wadooyinka magaalada gaalkacyo waxaa ka muuqda burbur ama biyo dhigeenno roobkii uu u geystay rajo iyo dalladii rajo maxaa idinkaga qorshaysan inaad ka qabataan walaalle arrintaas wax badan baan ka qabanay hadda waxaan diyaarinay konton kaarika oo waxaan diyaarinay oo oo isugu jira dhoobo iyo dhagaxaan oo rabnaa hadda inaan ku bilowno meelaha godadka ku bilowno iyo meelaha bilicda wixii gudaha iyo wixii diiqaha meelaha yeelna ku bilowno proseska ku jirna horeyna waxaan u qabanay waxyaalo badan baa hore u qabanay oo hadda godad badan aan ku shubnay baan diyaarinay garoonka waxaan ka qabanay isboortiga ciyaaraha waan geedihii baan ka jarnay iyo nadaafadii baan diyaarinay idii waa lagu tukaday isagoo nadaamsan marka insha allah waan mahadsan tahay wax badan wax badan baa isbedelaya insha allah waana qabanaynaa dhismaha dalada rajo iyo hadda inta aad howsha wadaan maxaa caqabado la kulan waxa qabado aan la kulanay ma jirto ilaa hadeertan waxna taageera oona soo taageero oo yidhahda hawsha wada maahane wax caqabada oo aan la kulanay hadda oo muuqdo aan sheegi karo ma jiraan maxay taa qorshayaasha hadda idiin xiga kuwan oo aad damacsan tihiin inaad qabataan horta qorshayaashu way kala horeeyaan dhibaatadana say u kala horeysaa un kala qabanaynaa kuwa saa u sheegteen baa guddoomihu u sheegaba hadda annaga waxaa noo qorshaysan godadkii biyuhu ay fadhiyeen oo roobabku ay ka tagay inaan buuxino kow ta kale waxaa kaloo noo qorshaysan nabadda hadda ka socota iyo maamul gaarsiintan inaan gacan weyn ka geysano qorshayaashu marka sida ay u kala soo horeeyaan oo noo kala horyaalaan ayaan u fulinaynaa waxaan kaloo aad iyo aad gacan uga geysanaynaa oon horyaalla hadda inaan wax ka qabanno ay tahay wacyigelinta coronaviruska sida dadka looga wacyigelin lahaa ta kale hadda dalladdu waxay isku xiraysay waayahan o dhan in maaragtay kooxaha ka jira gobolka mudug in laysku keeno oo koob kale oo loo qabto waxyaabahaasoo dhanna waa qorshayaasha hadda na horyaalla weeye oo aan rabno inaan ka shaqayno yaa idinka gacansiiya howlahan marka aad qabanaysaan ile waxaad u baahan tihiin dhaqaalo waxaad u baahan tihiin in laydin kaalmeeya iyay taa cidda idin gacansiisa walaahi n ururo iyo dowlado kaleeto waxba nama siiyaan intayada deegaankaan u dhalatay ayaa isku tashaday qoondo aan bixinaa jirta oo bilo ah oo intayadaas yani qofkii shaqaysto kale qoondo laga qaado wixii markaa ina saaciidina waa soo dhaweyn laakiin cidinama saaciidin waxaa kaloo jirta jaalidaha dibadda oo u dhashay deegaankan ayaa naga gacansiiyey waayona waa deegaanka kusoo hirinayaan oo mustaqbalkooda caruurahoodii ayaga ayatiinkoodii ah marka dadkaas ayaa naga gacansiiya walaalahayaga qurbaha jira intayada deegaanka joogtana waana waxaan ka shaqaynaa shaqooyinka oo markaas annaka nagu aadan sida mushaarka waana ka bixinaa qoondaan bixinaa qurba joogta qoonday bixiyaan marka isku tashi oo arrimaha bulshada oo yacni gobolkan mudug bis maahan cid dowlad iyo hay-ad waxbana ma caawiso xiriir ceenkee baa idinka dhexeeya ururada bulshada rayidka ee ka dhisan daanta waqooyi ee magaalada gaalkacyo ee uu ka arimaya maamulka puntland
aad iyo aad su-aal qaaliya weeye wax badan baa naga dhexeeya dhalinyarada gobolka qaybta puntland afar iyo labaatan sac waa wada xiriirnaa ururada bulshada rayidka ka dhisanna waa wada xiriirnaa waana waxaan isku nahay dad wada shaqeeya marka wada shaqeyn fiican baa naga dhexaysa xiriir badan baa naga dhexeeya insha allahu hadda wax isdhexgalka bulshada oo hadda oo ka taagana ma jiraan galmudug iyo puntland dhibaatadu waxay u baahanta dhankan weeye dhinkan dhankan xayndaabku dhankan u badan yahay insha allahu wixii loo baahdana waa wax walbo tilaabaa soo baxana tilaabaan ka qaadana waana maansanta walaalba oriyey aada maasanta gabagabadii barnaamijka madasha dhallinyaradan soo gaarnay daahir dadaallaa socda nabadeed hadday noqon lahayd dhinacan taarigo oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka jireen colaade dowrka dhallinyarada ama dallada rajo ay ka qaadan karto adinkoo iisoo koobaya
walaa waa ka qaadanay waagi dhaweed markii ay taariga dhib ka dhacay waa ku gurmanay waatan dadkii waxaan ku jirnay yani waagelinta ka sameeyey oo u gurmaday tiitiid hadeertaana kale sax qorona kale sidoo kale waxbaan ka soo qabanay waxbaan ka aadnay haddana waxaan u taagannahay waxyaabaha yani ilaahay dhib nooguma keenay inaan ka howlgalno kana wacyigelina wax kastoo dhibo bulshada u keenaya reedka
nabaddu waa furaha nolosha nabad la-aan lama noolaan karo nabaddu waa tiirka keliya ee biniaadamku ku noolaan karaan annaka nabad baa naas lanuuga leh qof walba oo yacni dagaal iyo dad walba iskusoo horjeeda waxaa leenahay ilaahay ka cabsada hubka dhiga xasiloonid iyo amni iyo maxaayto waxbarasho ku dabaqa qalinka qaata qoriga inaga dhiga nabad baa ina deeqda haddaan reer mudugnahay nabad waa inaga badan tahay qof walba marku uu nabad helo uu dhargahayaa hadduu dhargana waa seexanayaa marka waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow reer mudugow odayaasha dhaqankaoo kaleeto madaxda salaadiinta in laga shaqeeyo nabadu nabadu waa barwaaqo qax iyo dhibaato kuma jiri karno annaka ilaa xilliga aan dhalana ilaa xilliga aan dhibaataan ku jirnaa marka waxaan rabnaa walaalayaalow inaan nasanno dadka oo reer miyiga miyiga deganna ayaga laftirkooda dowladnimada hala gaarsiiyaan leh bismillahi raxmaan nabadda hoo horumarto gobolka mudug nabadiisa aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waxyaabihii waayihii ugu dambeysay dhacayena aad iyo aad baa laga xunahay laakiinse maamuladu waxaan codsanayaa inay baadiyaha gaarsiiyaan maamulka sidii ay ciidamada dowladdu ay u difaacaan dadka reer baadiyaho isdiriraya ay u dhexgalaan taas ha la xoojiyaan leeyahay nabadduna aad iyo aad bay u muhiimsan tahay nabadda ha la qaato walaalayaal wax dagaalo danna uguma jirto wiil laga dhintay iyo wiil laga dhaawacma horey baa ugu dhibaatoonay warka reer mudug waxaan ugu baaqayaa labada qayboodba walaalayaaloo nabadda qaata nabadaan maarata horumarku gaaraynaa aaday umahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen baashi xasan ereg shukri cabdulaahi xaashi gudoomiye ku-xigeenka dalladda rajo bashiir cali aadan iyo daahir salaad guleed dhammaan waxa ay marti iigu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay dhegaystayaal ismaqal dambe oo xiise leh
aad buu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaaad kala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee ciyaaraha kubadda cagta talyaaniga ayaa dib u soo laabtay kadib wax ka badan muddo saddex bilood ah oo ay hakad ugu jireen cudurka coronavirus oo si aad ah u saameeya talyaaniga waxaana kubadda cagta talyaaniga dib u bilaabashadeeda lagu daafuray koobka labaad ee dalkaasi ugu xiisaha badan ee la yidhaahdo koobka itaaliya wareegiisii samafinaalka oo lugtiisii labaad hadda la bilaabay ayaa waxaa isaga hor yimid kooxaha yuventus iyo milan is-ariga hore hal iyo hal ayay ciyaartoodii kusoo dhammaatay labadan kooxood taasoo ka dhacday magaalada milano ciyaartii xalayna waxa ay ku soo gabagabowday barbaro eber iyo eber sidaas daraaddeed farqiga goolasha waxaa faynaalka ku gaartay kooxda yuventus oo milan waa ay ka hartay tartanka kooxaha inter iyo napoli ayaa iyana caawa fiidkii ciyaari doona waxaana labadan kooxood kooxdii badisaa ay faynaalka arbacada la ciyaari doontaa kooxda yuventus lugtii hore naabula ayaa hal iyo eber ku soo badisay inter ayaa u baahan in ugu yaraan ay laba iyo eber ku badiso oo ay kaga badiso kooxda naaboli dalkii sbain horyaalka kubadda cagta ayaa khamiistii dib loo bilaabay kadib markii isna muddo ka badan saddex bilood uu hakad ugu jiray coronavirus ciyaarihii dhacay jimcihii shalay valencia iyo levente oo is arkay hal iyo hal ay ku kala baxeen qaranaada ayaase laba iyo hal ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee kitef galabta waxaa ciyaari doona sbanyol iyo deportiva alaves caawa ayayse ciyaarihii shalay dhici doonaan marka ay barcelona oo horyaalka hogaaminaysa ay marti u noqoto real mayorka real valladolid ayaa iyana la ciyaari doonta laganes halka selta vigo ay la dheeli doonto kooxda villa real axadda waxaa ciyaari doona real madrid iyo eibar atletica bilbao iyo atletic madridna waa isarki doonaan halka real socitad ay la ciyaari doonto osasuna dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
xubintaasi cayaaraha iyo nuur bukhaari halkaasi aynu kaga gudubno marna dhinac kaalmaha suugaanta aynu jalleecno waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba codkaasi halaasiga ah ee fanaanka cabduqaadir jubba wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista maxamed cabdi xasan saldheere tanay kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeli
I'm kind of